halkani waa washington lantab soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaha bisha nofembarna waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
waxaa lagaga hadlayay la dagaalanka argixisada iyo weliba ilaha dhaqaalaha ee meelaha uu ka soo galo sidii loo abaari lahaa waxaa kaloo lagaga hadlayay isbahaysiga inkastoo wakti hore la sameeyey in aanu haddana si fiican u dhaqangelin ama aanu wax weynba qabanin
kaasi waxa uu ahaa maxamed biixi oo ah suxufi soomaaliyeed oo ku sugan dalka sacuudiga oo ka warramaya natiijada ka soo baxday shirkii isbahaysiga dalalka islaamka ee la dagaalanka argixisada ee lagu qabtay magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudiga sidoo kale waxaad maqli doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo dalbaday in cunaqabatayn dheeraad ah lagu soo rogo dadka ka ganacsada addoonsiga dadka afrikaanka ah ee ku sugan libiya faahfaahin ayaannu idinkaga haynaa qodobada sii kuwo kale ayaan haynaa marka hoose dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa yidhi tillaabo ayaannu ka qaadi kadib markii kuuriyada waqooyi ay shalay tijaabisay gantaar hor leh oo nooca qaaradaha isaga goosha ah madaxweynaha oo warbaahinta la hadlayay ayaa yidhi waa xaalad aannu la tacaali doonno wax faahfaahin ahse kama uusan bixin sida loola tacaalayo wasiirka difaaca ee maraykanka jim mattis ayaa shaaciyey in gantaalkan uu ku duulay meel aada uga sarreysa kuwii hore islamarkaasna uu gaaray meel ka fog halkii ay kuwii hore gaareen waxaana uu ka hadlay dadaalka ay kuuriyada waqooyi ugu jirto inay samaysato gantaallo gaaraya meel kasta oo dunida ka mid ah wuxuuna yidhi kuuriyada waqooyi waxa ay khatar ku tahay nabadda adduunka
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa sheegay in maraykanka iyo xulafadiisa midooda yurub ay walaac badan ka qabaan waxaa lagu yeedhay halista isu soo taraysa ee ka imanaysa dhaqdhaqaaqa militari ee ruushka xogeeyaha ayaa sheegay in maraykanka iyo dalalka ay xulafada yihiin ee qaaradda yurub ay xoojiyeen difaacooda ka dhanka ah dhaqdhaqaaqyada militari ee ka imanaya moscow hadalka xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee shalay ayaa kusoo beegmaya maalmo ka hor inta aanu safar ugu anbabixin qaaradda yurub halkaasi oo wadahadallo xasaasi ah kula yeelan doono madaxda yurub ee isbahaysiga la wadaaga maraykanka
aroor wanaagsan dhegeystayaal halka warka aa kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington dalka sacuudiga waxaa lagu soo gabagabeeyey shir ay isugu yimaadeen dalalka xubinta ka ah isbahaysiga dowladaha muslimka ah ee la dagaalama argagixisada xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta shirkan iyo qodobada ka soo baxay waxa uu ka wareystay maxamed biixi oo ah weriye ku nool magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga waxaa jira shir kale ku horeeyey oo labadii kun iyo shan iyo tobankii halkan ka dhacay oo isna uun arrintan lafteeda lagu garfaynayey la dagaalanka argixisada waxaan loogu yeedho lagaga hadlayay marka dee marka la eegana laba sanaaba xilligaa kasoo wareegtay waa wakti dheer midhihii kasoo baxay shirkii hore waxaad moodaa wax weyn oo dee kasoo baxay oo muuqda oo wadamada la dagaalanka argixisada islaamka iyagu subahaystay inaanay jirin waxaa lagaga hadlayay la dagaalanka argixisada iyo weliba ilaha dhaqaalaha ee meelaha uu ka soo galo sidii loo abaari lahaa waxaa kaloo lagaga hadlayay in ay sameeyaan wada shaqayn cusub waxaynu ognahay isbahaysiga inkastoo wakti hore la sameeyey in aanu haddana si fiican aanu u dhaqangelin ama aanu wax weynba dee aanu qabanin shirkan wuxuu kusoo beegmayaa iyada oo dalka masar iyo soomaaliyaba ay dhowaan ka dhaceen labadii weerar ee ugu weynaa ee dalalkaasi soo mara dhowaanahan sidaad sheegtayna ma jiro ilaa hadda wax natiijo oo kasoo baxday isbahaysigaasi oo laba sano ka hor la aasaasay maxaa hortaagan marka in ay wax u qabtaan waxaa horta mudan in la la la la la sheego in mawjadahan argagixisada dhulka ugu badan ay ku dhuftaan wadamada islaamka inay yihiin tusaalahan ad imanka soo qaadatay masar waxaa ka horeysay soomaaliya sidaas oo kale yeman baa jirta meelo badan oo islaam degan yahay ayay inta badan dhibaatada ka geystaan marka haddii aan usoo daadego jawaabtaada waxay ila tahay waxa hortaagan dee waxa weeyaan awood la-aan karti la-aan wadamadaas haysata iyo isku xidhnaan la-aan wadamada laftooda oo waa waxyaabo badan ayaa lagu kala qaybsan yahay oo wadamada laftooda ayaan iyaga laftoodu si wanaagsan uwada shaqaynayn oo dhinaca siyaasada marka la eego waxbaa wadamada laftooda u wada dhexeeya madmadoobaa ku wada hoos jira marka waxaad moodaa inuu shirkani noqonayo uun shir inta badan u eg dhinaca magaca uun uma malaynayo wax weyn inuu xaaladda dee taagan uu ka bedeli karayo oo horeynu usoo aragnay marka waxyaabaha muhiimka ay tahay in in la saaro marka shirarka caynkan oo kale ah maxaa horta la doonayaa in laga qabto oo qaabkeebaa la doonayaa in nimankan loola dagaalamo ilan waa inaad fahamto cadowgaaga markaad la dagaalamayso halkaaad ka abaarayso dhinac dagaal uun maaha dhinaca lagala dagaalami karaa dhinaca fikirka waxyaabaha ugu muhiimsan nimankan lagala daga lagala dagaali karaa ayay kamid tahay laakiin waxaad moodaa haddana wadamadaasi sida aan soo sheegay dhinaca siyaasadda inaan la isku sinsaan banaaneyn wadamada dhexdooda dhinaca dhaqaalaha inay u badan yihiin wadamo dhaqaalahoodu aanu buurayn dhinaca militariga inay badan yihiin wadamo dhinaca militariga aan sida iyaguna u xoog badnayn marka waxaad moodaa in uu iska noqonayo kulan caadiya oo la isu yimaado oo marba la kulmo oo waxyaaba dee laga soo saaro ajandayaal caynkaasa laakiin midho weyn oo kasoo baxaya ilaa iyo iminkaas aynu aragnay ma muuqato haddii aan istaraatiijiyadda loo abaarayo aan wax laga bedelin kooxda daacish hadda waxaa laga saaray dalka suuriya qeybo badan oo kamid a iyo dalka ciraaq gaar ahaan magaalooyinka mawsil iyo raqa isbahaysigan wax saameynama ku lahaa dagaalkaasi lagu jebinayay kooxda daacish markaad eegto khariirada dee dalka syria horta isagu waa wadan xaalad gooni ah ku jira dad badan baana halkaa isku haystay oo markaad eegto ruush baa dhinac kaga jira markaad eegto maraykan baa dhinac kaga jira dawladii syria ee rajiimka asad ayaa dhinac ka dagaalamaya kooxdan la yidhaahdo shiicada xisbullah baa dhinac ka dagaalamaysa eran iyo kaas saleimani ninka la yidhahdo ciidamadiisa ee xarasa sawrigiibaa dhinac ka dagaalamaya isis baa dhinac ka dagaalamaysa kurdiyiinta nimanka la yidhahdo dhinac ka dagaalamaya turkiga dhinac kaga jira iyagu waa wadci gooniya oo aynaan aragba adduunka meeluu ka jiraba aynaan arag aya ayaa halkaa ka jirta marka wadamadan islaamka ee iminka isbahaysiga samaysanaya uma malaynayo wax weyn gacan ay ku lahaayeen halkaas inay jirto laakiin dad kale ayaa halkaas ku hirdamayay iminkana waxay u muuqataa in daacish laga gacan sarreeyo laakiin lama garan karo haddana meel ay ku dambeynayaan iyo dee wax kaloo soo bixi kara ma ogin laakiin iminka waxaa laleeyahay awoodoodii way isdhintay laakiin lama garan karo lama saadaalin karo waayo fikirkani waa fikir ilaa iyo hadda aan sidii loo loo baahnaa aan loo abaarin wax looga qabto ama loogula dagaalamo hadday tahay dhinaca dee dadka ay arrintani khusayso ee wadamada islaamka kaasina waxa uu ahaa maxamed biixi oo ah wariye ku nool magaalada riyaad ee caasimada sacuudiga waxaana uu u warramayey wariyahayaga xuseen barre aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a xaaladda muhaajiriinta ku xaniban dalka libiya ayaa ahayd mid shirkii shalay ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay diiradda lagu saaray kadib markii uu telefishinka maraykanka laga leeyahay ee c n n uu baahiyey dad la kala iibsanayay oo sida la filayo la aqoonsan doono marka la iibsado kadib sida ay kusoo waramaysaa wariyaha v o eda margaret bashiir ergadii shirka kasoo qayb gashay ayaa dalbatay in ciqaab iyo cunaqabatayn la iskugu daro dadka arrintan ka dambeeya iyo ciddii xiriir laleba jaamac buule jaamac ayaa inoo soo kobiya warbixintan
muuqaaladii la baahiyey toddobaadkii hore waxa ay abuureen cara adag oo caalamka oo dhan ka imaanaysay khaasatan waxaa mudaharaadyo laga dhigay qaaradaha afrika iyo yurub wiil dhallinyaro ah oo nigeriyaana iyo dhowr kale oo afrikada madow ka soo jeeda oo la naadinayo si beeraha loogu shaqaysta ayaa ka soo muuqday muuqaal la baahiyey wiilkan ayaa lagu kala iibsaday afar boqol oo dollarka maraykanka ah hase yeeshee ergeyga qaramada midoobay u fadhiya libiya al mahdi al majarbi ayaa sheegay in dowladdiisu ay baarayso muuqaalka balse su'aalo ka keenay run ahaanta muuqaalkaasi al mahdi ayaa intaas ku daray in waddankiisu uu dhibaatooyinka la kulmay warbaahinta oo war aan dhab ahayn oo midabtakoorka ku saabsan ka baahiso dalkiisa francescos daleta waa ergeyga faransiiska u fadhiya qaramada midoobay waddankiisana uu dalbaday shirkan arrintan looga hadlayo waxa uu sheegay in dhibanayaasha libiya ku dhibaataysan ay sidoo kale la kulmaan dhibaatooyin kale oo ay ka mid yihiin jirdil kufsi iyo xabsi aan loo meeldayin oo dadka qaar la ysaga hayo
These abject practices are not merely intolerable from the moral standpoint, they also constitute crimes against humanity, and they mustn't, they cannot be left unpunished.
habdhaqannadani ma aha kuwo macquul noqon kara waxaanay soo hoosgelayaan dembiyada bini'aadanimada ka dhanka ah mana aha in la dhaafo iyadoona cidna loo ciqaabin ergeygan u fadhiya faransiiska qaramada midoobay waxa uu ku taliyey in la cunaqabateeyo iyadoo la beegsanayo shakhsiyaadka arrimahan ku howlan islamarkaana loo gudbiyo maxkamadda adduunka si loo maxkamadeeyo erge kale oo dhowra ayaa iyaguna soo jeediyey in xal loo helo asalka soo galootiga ee ay ka mid tahay faqrinimada iyo in la furo waddo nabada oo ay soo galootigu maraan madaxa laanta qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay filipo grandi ayaa sheegay in qaxooti ka badan toddobiyo toban kun ay ku xidhan yihiin liibiya halka tiro kale oo badanna ay haystaan kuwa dadka ka beec mushtara oo haysta jabhada difaaca waxaana uu intaas ku daray in qaramada midoobay ay soo sii daysay kun qaxooti ah sannadkan
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buulla jaamac oo inoo soo koobiya warbixintii wariyaha v o e da margaret bashiir
eroor wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a maalmahan dambe waxaa jamhuuriyadda jabuuti ka socday aqoon isweydaarsi ku saabsan daryeelka deegaanka kaasi oo ay soo qabanqaabisay safaaradda maraykanka ee jabuuti faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o e da ee jabuuti ramadaan muuse labadan maalmood ee u dambeeyey iyo maanta waxaa weli ka socda magaalada jabuuti sambosium amba fikir isweydaarsi la xidhiidha arrimaha daryeelka deegaanka ujeeddada howlahan ayaa fudaydinta wadatashiga kobcinta iskaashiga dhinacyada kala duwan xoojinta nidaamka sharciga iyo in la wadaago xogta xagga daryeelka deegaanka si kor loogu qaado tayada xasilinta deegaanka fikir isweydaarsigan waxaa si wadajira u soo qabanqaabiyey wasaaradda deegaanka ee jabuuti iyo safaaradda maraykanka degan jabuuti iyadoo gacan xoog leh ay ku leeyihiin qaybta ciidamada maraykanka ee africom iyo dhinacyo kale oo ah khabiiro maraykan ah oo ka socda hay-ada cilmi baadhista qaabilsan iyo jaamacadda florida international university agaasimaha arrimaha kalluumaysiga ee jabuuti axmed dharaar jibriil ayaa ii sheegay marka hore kaalinta ay kaga jiraan howlahan sida kalluumaysiga sharci darada ee beryahan dambe laga dareemay xeebaha jabuuti tan maanta anu qaybteedan waxaan ka hadlayaa xasulinta magaran deegaanka iyo weliba ku saabsan kalluunka badda jabuuti magaran si loo si loo xasulin lahaa dhibaato badan baa weliba wax jabuuti maaha saameynaya adduunyada o dhan magaran waxaana burcadbeedkan dadkan kalluumaysanaya badda wadano badan oo iyagoo sharci haysan waa taan waxaan ka hadlayo anigu boo dhibaatada waneer taabsatay berigii hore iyo maantao dhan baa ka kalluumaysan jirtay iyagoo sharci haysan badda waa adugu dadaal weyn waan galnay oo markii la abooray ciidamada badda ee ku saabsan koosgaar laydhaaho iyo anakuna xeerar badan baan sameynay xeerkaynii waan bedilnay si aad beri dadka marka lagu qabto amba nin kaloo ajaanib ha noqotay amba ka kalluumaysanaya baddeena isagoo sharciyaysan ya si aan dee aanu qabano aanu ugu gudbino sharciga hormaadna magaran oo ganaax khatara lagu sameeya aan ganaaxno ganaax waxaa ku tula jirnaa dad ninka ka lumsan badda jubuuti soo sharciga haysan ganaaxu wuxuu gaarayaa ilaa n milyan dollar sida wadannada kale taa waan ku tula jirnaa inaan sameyno ugu dambayn agaasi maadooyiga raalliya arrimahan oo kale maxaa laga doonayaa ujeeddada maxay tahay ma hal iskaashadaba ha waa run haliskaasi adduunyadu magaran iminka xiro badan bay soo saartay oo ku saabsan iskaashiga inay wado isweydarsadaan magaran anigu waa inaan u sheegno haddii wadano kale magaran inta duuniya noo shaqaysa dooniyaha iyo kuna noo sheegaan dooniyuhu u shaqeeya si aanu la soconno wakhti kasta magaran ee iyagu noo soo sheegaan hadday wax dhiba timaado anigu u sheegno waa isweydaarsiga waa kaa weyaan agaasimaha wakaaladda saadaasha hawada ee jibuuti maxamed ismaaciil nuur ayaa isna iga warramay marka hore waxyaabaha xagga isbeddelka cimilada ee saamaynta ku yeeshay deegaanka ee shirkan ay ku soo bandhigeen aad baan uwada shaqaynaa qolada deegaanka waxa weyaan saadaasha hawaduna waa qayb bay ka qaadataa waa lafdhabarka maxay ahayday dhaqaalaha wadanka weyaan weyey oo dhan kasta way gashaa hawadu markaasi waxa weyaan anaku waxaan siinaa wixii macluumaad ay u baahan yihiin maantana waxaa la socotaa in adduunka isbedel badan ka dhacayo oo xagga isbedelka hawada oo dhul kululaa ay qabowaanayaan dhul qabowa ay kululaanayaan dhul roob badnaa roob yaraanayaan markaasi taasi waxay aad u waxay ka ciyaaraysaa maxay ahayday rool ka ciyaaraysaa maxay ahayday door ka ciyaaraysaa sabtoosyo maanta halka qabtay anakoo usoo dirnay aqoonyahan ka mid aqoonyahanada maxaahayde iyo xafiiska saadaasha hawada iyo kuna way ka qayb qaadanayaan anna maanta waa lagu marti qaaday furidan maxaahaydesaambusyomka maxaahayde ka dhacaya fikrisweydaansiga maxaahayde ka dhacaya halkan kulankan oo kale ujeeddadu maxaa tahay ma ina layska kaashado waa sidii arrimo kulan kaloo kale waxaa leeyahay bal sidii waxaa leeyahaa food security ama security alimentaire sugidda dooniga in layska kaashado oo qolo kastaba halkeega ka geliso ay kaalinteeda buuxisa la doonaya xasilinta deegaanka marka waa xasilinta deegaanta iyo xakamaynta maxaa ahayday maxaa leeyahay maxaa ahayday isbedelkan badan ee dhacaya sidii loo xakameyn sidii loo xakameyn lahaa rabadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a shir looga hadlayo tacadiyada iyo dhibaatooyinka ay inta badan la kulmaan haweenka ee ku nool deegaanada jubbaland oo socon doona muddo dhan hal toddobaad ayaa ka furmay magaalada kismaayo waxaana shirkaasi looga arinsanayaa sidii looga hortegi lahaa tacdiyada ka dhanka dumarka warbixintan waxaa magaalada nairobi kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed shirkan oo looga hadlayay tacadiyada ay inta badan la kulmaan haweenka iyo dadka danyarta ah ee ku nool magaalada kismaayo oo socon doona muddo dhan laba toddobaad ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee maamulka jubbaland waxaana shirkan ka soo qayb galay dhammaan ururada haweenka ee magaalada kismaayo iyo sidoo kale qaar ka mid a haweenka soomaaliyeed ee magaalada kismaayo loogu geystay tacdiyo kala duwan oo uu kufsigu ka mid yahay sannadihii ugu dambeeyey furitaanka shirka oo ay dah furtay wasiirka arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee maamulka jubbaland qamar deeq khaliif ayaa waxay ugu horeyn faahfaahin ka bixisay ujeeddada shirkan iyo inta uu la egyahay dhibaatooyinka ay inta badan wajahayaan dumarka dhibaatooyinka noogu badan waxaa meelaha fogfog ee annaga aanan joogin ayuu mar walba dhibaatadan ka dhacdaa oo naloogu keenaa kismaayo gudaheed hase ahaatee ciidana waan gaari doonaa insha allah waxaanu ka dadaalaynaa annaga oo hadda duruuftan haysatay kulaalka fiirinayno sidaan uga hortegi laheen wax kasta oo xumaan ah oo haweenka ku dhaco wax kasta oo xumaana oo caruurta ku dhaco wax kasta oo xumaana oo qoyska ku dhaco haddaanan gabdhaha soomaaliyeed la barotagtagaraynina oo aan iyaga muxuu ahay loo samaynin wax difaacaya oo sharci oo adag ay dowladda ay u samaynina haddee adduunka waxaa fasahaadaya mujtamaciyaa fasahaadaya sureer maxamed cali oo ah guddoomiyaha haweenka degmada kismaayo ayaa iyadu goobta ka sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay haweenka jubbaland diyaar u yihiin inay soo dhacsadaan xuquuqda ay haweenku ku leeyihiin arrimaha siyaasadda maamulka jubbaland anoo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada kismaayo barnaamijkan maanta noo dhacay ee ah gabdhaha tacadiga iyo laga hadlayo maalintooda xaquuqdooda aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa xaquuqda xaquuqdayada waa wax cad oo ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey laakiin xaquuq kalaanu leenahay oo aanu ku leenahay maamul hadday noqoto iyo hadday dowlad noqoto iyo hadday bahalkii noqotoba aanu ku leenahay xaquuqdayaduna waa wax aanu diyaar u nahay inaanu hello oo aanu soo dhacsanno cadkayaga oo aanu helno laba boqol iyo konton haweenaa kasoo qayb galay barnaamijkaasoo noo soconaya lix iyo toban beri haddii ilaahay idan ka dhigo aad iyo aad baanu u soo dhowaynaynaa soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay inta badan ka dhacaan tacdiyada kala duwan ee loo geysto haweenka oo iyagu dunida inteeda kale kaalin muuqata kaga jira khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad ayuu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed warbixintaasi inoo soo diray halkaad kala socoteenna waa lantaaf soomaaliga idaacadda v o a
dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyeen alana socodsiinaya wariyahayaga maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa dhowr kulan layskaga hor yimid iyadoo kooxaha qaar afka ciidda loo daray halka kuwo kalena ay ismari waayeen kooxda kubadda cagta ee brighton and hof albion ayaa gurigeeda waxa ay ku soo dhoweysay kooxda crystal balas waxayna labada kooxood ku kala tageen eber iyo eber bareejaha oo wax goola iskama aanay dhalinin hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee lester city ayaa dharbaaxa kulul u geysatay kooxda tottenham hatsba oo waxaa lagaga badiyey tottenham laba gool iyo hal ciyaaryahanada fardi iyo mahrees oo ha wiilashii mar u suuro geliyey lester inay koobka dalka ingiriiska ku guulaysato ayaa xalay ku galgashay kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba saddex dhibcood ayaa jeebka lagaga shubtay hase yeeshee manchester united oo waayahanba iska daalaadhacaysay islamarkaasina ka daba jiitamaysa kooxda manchester city siday hogaanka ugu qabsan lahayd ayaa fariin wanaagsan xalay dirtay kadib markii ay afar gool iyo laba ku qabatay kooxda watford dad fara badan ma filayn in manchester united guriga watford ay guul kala imaan kartay marka la eego maalmahan sida ay watford u ciyaaraysay hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee westbromich albion iyo newcastle oo guuldarrooyin isxiga ka soo kabanaysay ayaa guriga westbromich albion isku herdiyey waxay labadan kooxood ku kala tageen labiiyo laba bareejo ah oo sidaasi cidina saddex dhibcood uma suuro gelin inay qaadato oo halkeeda dhibic ayay koox waliba iskaga qanacday hase ahaatee dad fara badan ayaa waxay isweydiinayaan se waxa ku dhacay kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba oo tan iyo guuldarradii arsenaal ka qabsatay ay adag tahayba inay wax guula hesho labadii kulan ee kaa ka dambeeyey midna bareeja ayay gashay midna waa laga badiyey oo lester ayaa kii ugu dambeysay xalay ka rifatay haddaba waxaan isweydiinaynaa maxay tahay sababta keentay kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba in garabkeeda laga baxo waxaa ila jooga axmed cali oo ciyaaraha aad ula socday islamarkaasina si aada u daawanayey waayahan kooxda tottenham hatsba iyo guulahay gaaraysay hase ahaatee isaga ayaan jeclahay bal inaan weydiiyo waxa ku dhacay tottenham islamarkaasina keenay in ay hoos u dhacdo axmed tottenham maxaa helay mascadda waa ku salaama saaxiibkay marka hore horta waxaan ka xumahay cayaaraha ingiriiska meesha ay ku socdaan midda labaad kooxda tottenham koox adagay ahayd waxaa lagu qiimeynaya inay ka noqdaan premier leaga kooxda qaadi doonto ama kooxda number two soo geli doonto saan uga barano last year number two ay soo galeen sanadkan ciyaartooy aad u fiican oo dhallinyarana haystaan waa dadka laga filayay inay jaalanjigarayaan kooxaha waaweyn oo hadda waxay noqdeen iisheeg afarta kooxda ugu weyn premier leaga markii booska arsenal ay kala baxeen marka ayagii arsenalna waa dad oo daris oo derbia laisku dhahaa waxaa waaye aaday isku necab yihiin marka ilmaha saas u yar oo taalantiga ah oo ay haysato tottenham waa wax laga naxa in oo maxaad u malaynaysaa marta inay guuldaradan u keenayso guuldaradan waxaa u keenaayo maadaama tiimka uu is haystay almost last three four years ciyaartooy isyaqaana ay wada cayaarayeen haddana waxaa is leedahay ilmahan waa ilmo yaryar breshara saaran dayrono bresharka markuu jiro sidaay u rayn doonaan marka kooxaha yararka inay ka raayaan laga yaabo laakiin waxaa ka tan badiyaad leedahay meesha ay joogaan is u baranin waayo axmed haddaad iisoo koobto ee kulan adag ayaa isaguna maanta dhacaya oo dadku ay wada daawanayaan dabcan waa manchester city kulanka dhex maraya ee southampton inkastoo awoodoodu aanay isku dhignayn haddana kooxaha kale waxay ku ducaysanayaan in manchester city la qabto maadaama ilaa iyo hadda hal kulan aan laga badin ma is leedahay ugu yaraan bareja waa la gelinayaa caawa
horta kulanka aad u culusaa caawa maanta jiro hadduu ilaah yidhaahdo midda labaad oo aan leeyahay waxaa waaye man city waa premier leaga tiimka ugu adag maanta number one ayaga waaye five point ku hogaaminayaan waxaan is leeyahay nimanka la dhaho southampton janiskooda aaduu u yaryahay because southampton ciyaartooy badan laga gatay hadda waxay ku jiraan number eleven mu umalaynaa inay celin doonaan hob inay rekorkii arsenal ee jibiso mansiri ee anbiitin ku qaada sanadkan waa tahay axmed waxaa lagaa dareemayaa dabcan inaad manchester taageerto inkastoo lagugu sheego in kooxo fara badan aad taageerto oo mar walba ay adag tahay kooxda aad taageerayso inaan la ranin waata axmed aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna inta aynoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascadooydale sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal halkaa xubinta ciyaaraha aad ka dhegeysanayseena waa laanta afka soomaaliga v o a haatan xuseen barre aadan oo stuudiyaha igula sugan aan ka codsado inuu noo dulmaro xubin ka mid ah wararkii caalamka xuseen mahadsanid jaamac madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa yiri tallaabo ayaan ka qaadi doonaa kadib markii kuuriyada waqooyi ay shalay tijaabisay gantaal hor leh oo ah nooca qaaradaha isaga goosha madaxweynaha mareykanka oo warbaahinta la hadlaya ayaa yiri waa xaalad aanu la tacaali doono wax faahfaahinahse kamuu bixin sida arintaasi loo la tacaalayo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan dhegeystayaal haatanna aanu jaleecna kaalintii heesaha dabka maan ku dhacaa iyo saalim siciid saalim dabka maan ku dhacaa iyo saalim siciid saalim waxay dhegeystayaal u dambeysay cidaacadayadii aroornimo tan iyo kulantadeena dambena waa xuseen barre aadan jaamac buulla jaamac iyo bashiir abikar cabdulaahi oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.